halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado toddoba-iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah in ka badan laba milyan oo ruux oo xujaaj muslimiin ah oo maanta taagan banka carafo haddaba waa maxay ahmiyadda maalintan waa maalin aad u qiimo badan waa maalinta sannadkoo dhan ugu fadli badan sida leylatulqadarkaba uu yahay hameennada hameennadu inta jirtoo dhan ugu fadli badan marka maalintaas runtii waa maalin aad iyo aad ahmiyad u leh fadli badanna leh qofka muslimkaana loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto sidoo kale waxaad maqli doontaan jabuuti oo lagu xusayo maalinta xorriyadda magaalada toronto oo xalay yeelatay meeyar cusub iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka in ka badan laba milyan oo xujaaj muslimiin ah ayaa maanta oo talaado ah taagan ama taagnaan doona buurta carafaad si ay u gutaan rugniga ugu weyn arkaanta xajka warbaahinta sacuudiga ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ka qaybgeli doonaan ku dhowaad laba milyan iyo badh taas oo noqon doonta tirada ugu badnayd oo muslimiin ah oo abid soo xajisa ama aada xajka maalinta carafa oo ah maalinta sagaalaad ee bisha dulxaj ayaa ah maalinta ugu muhiimsan xajka buurta carafaad ayaa ah halkii uu nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee uu kula hadlay ummadda warkaan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isniintii markii ugu horreysay shacabka ruushka kala hadlay khasaarihii ka dhashay isku dhacyo dhammaadkii toddobaadkii hore gudaha ruushka ku dhex maray ciidamada cirka ruushka iyo xoogaga calooshood ushaqaystayaasha wagner putin oo telefishinka kala hadlay shacabka ruushka laba maalin kadib markii uu ruushka ka baxay hogaamiyaha kooxda calooshood ushaqaystayaasha wagner ninka lagu magacaabo yevgeni brigoshin ayaa xaqiijiyey in iska hor imaadyadii dhacay ay ku dhinteen duuliyayaal ka tirsan ciidamada cirka ma sheegin inta ay la eg tahay dadka dhintay tiradooda hase yeeshee wakaaladda wararka royters ayaa ku warantay inay heshay warar sheegaya in xoogaga wagner ay soo rideen diyaarado dagaal oo uu ruushku leeyahay kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo saddex iyo toban askari dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka warkii caalamka ayaad dhegeysateen halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a sidii aad warkeenaba ku maqasheen in ka badan laba milyan oo xujaaj muslimiin ah ayaa maanta oo talaado ah taagan banka carafa ee xaramka barakeysan ee magaalada maka si ay u gutaan rugniga ugu weyn arkaanta xajka haddaba waa maxay muhiimadda maalintan maxaase looga baahan yahay muslimiinta aanan tegin xajka arrimahaasi oo dhan waxaa sharaxaya sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masaajidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto oo isla toronto ugu waramay waryaheenna xuseen nuur xaaji alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalih wasaxbihi wasalam ilaahay baa subxaanah wa tacaala mahad tiro badan iskale nicmooyinka tirada badan noo galay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yowmu carafa runtii waa maalin aad u qiimo badan waa maalinta sanadkoo dhan ugu fadli badan sida leylatulqadarkaba uu yahay hameennada hameennada inta jirtoo dhan ugu fadli badan marka maalintaas runtii waa maalin aad iyo aad ahmiyad u leh fadli badanna leh qofka muslimkaana loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa noo sheegay fadliga ay leedahay xadiiska abiqataada radia allahu can qaala wuxuu yidhi su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa la weydiiyey can soomi yowmu carafa maalinta carafa soomkeedii qaala wuxuu yidhi yukafiru asana almaadiya waalbaaqiya yukafiru wuxuu qofka loo dhaafayaa sanata almaadiya sanadkii lasoo dhaafay iyo walbaaqiya tan soo socota yani marka runtii fursaddaas weyn waaye waa maalin hal maalin afar iyo labaatan saacadood oo laba sano u dhigmo waaye marka runtii qofka muslimka waxaa looga baahanyaa maalintaas yowmu carafa inuu ka faa'iidaysto sidoo kale waa inuu badiyaa yani dikriga ilaahay badiyaa qur'aan akhriska badiyaa sadaqada badiyaa maxaa yeeley maadaama ay tahay maalinta sanadkao dhan maalinta ugu fadli badan fursaddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey inaan ka faa'iidaysanno yani maarag nebiga calayhi salaatu salaam xadiis kale wuxuu ku yidhi afdalu maa qultu ana wa nabiyuuna min bacdi waxa ugu fadli badan oo aan dhahno aniga iyo nebiyadii iga dambeeyey waxay tahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku wa lahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir yani dikrigaas badi yani maarag waxaa la kaloo la badinayaa altaxmiid alxamdu lilah watakbiir allahu akbar arrimahaasoo dhan baa marka runtii la rabaa in lagu celceliyey yani maaragta oo aad iyo aad yani qofka muslimka ugu dadaalo in maalintaas la weyneeyo waa muhim jiddan yani maarag waata sheekh abukar dadka aanan u suuragelin in ay gutaan waajibaadka xajka maxay tahay waxyaabaha kale ee ay samayn karaan haddii aadan fursad u helin inaa xajidid ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuuna siiyey runtii waxyaalo badanoo aan samayn karna yani maarag jaanis badan baan leenahay yani waa waxaa ka mid a tobankan beri oo runtii na soo dhaafay oo ilaahay uuna siiyey subxaanah wa tacaala oo ah tobanka beri oo ilaahay camal la sameeyo ugu jecel yahay yani maarag tobankaas beri waa soomi kartaa qur-aan baa akhrisan kartaa sadaqaa bixin kartaa yani maaragta acmaal khayr oo dhan baad ku dadaali kartaa yani maaragta marka haddaanan xajin runtii fursaddaasaan leenahay yani maaragta waa tahay maalintii ciidda bal ka waran muhiimadeeda iyo waxa la gudboon dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida insha allahu tacaala sida la og yahay ciiddu waa maalinta arbacada nagu soo socota ilaahay hana gaarsiiye maalin waa maalin farax runtii oo dadku ay farxaan loo baahan yahay carruurta in laga farxiyo aad iyo aad looga farxiyo dadkuna ay farxaan yani ciidaha islaamka wuxuu ku dhisan yahay ciiddii fitriga waa ogaadeen cibaado weyn baa lasoo gutay oo ahayd yani maalintii bishii soonka lasoo soomay ciidan adxaadaana waxa waaye xajkii baa lasoo gutay yani maaragta maa sha allah dadkan xajka aadinna tobankaas beri bay soo soomeen oo soo cibaadaysteen marka waxaa ka dambaysa ciidul adxaa sidoo kale waxaa muhima in wax la qala maalintaas oo qofkii awoodi kara maalintaas yani maarag iyadoo maalintaas la weyneynayo lagu dayanayo nabiyullaahi ibraahim sunnadiisii calayhi salaatu wassalaam marka dadka runtii waxaan ku dhiiligelinaynaa maalintaas ciidda in laysoo hambalyeeyo in la farxo laakiin waxaan ka digaynaa ilaahay in la caasiyo subxaanah wa tacaala
sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masaajidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto waxa uu u warramay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji haatana jabuuti shacabka iyo dowladda dalka jabuuti ayaa xalay u dabaaldegay xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee kasoo wareegatay markii ay jabuuti xorriyadda ka qaadatay gumaystihii faransiiska warbixintan waxaa inoo soo diray waryaha v o e da ramadaan muuse magaalada jabuuti iyo degmooyinka gobollada dalka gudihiisa waxaa xalay aada uga socday xaflado iyo isu soo baxyo lagu soo dhoweynayo sanad guuraha lix iyo afartanaad ee ka soo wareegay wakhtigii dalka jabuuti uu qaatay gobonnimada toddobiyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii dadweynaha jabuuti ayaa si farxad leh u soo dhoweynaya xuska calanka iyagoo si gaara u aqoonsan kaalintii soomaaliya ay ka soo qaadatay halgankii xornimo dirarka dadka reer jabuuti iyo sida dadweynaha jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele ay halgan ugu galeen dib u yegleelidda haybadii iyo haykalkii dowladnimada soomaaliya muxuudiin cawaale liibaan si fiican baanu aragnaa maxaan kudhaa calanka waanu xusaynaa allah noo barakeey weliba wuxuu ku dhacay wakhti fiican oo weli aan caalamka ka dhicin waa wakhti ciida waa maalmo barakaysan oo xuskooga gaara lah maxaan kudhaha calankeena wuxuu noo leeyahay hamhamiyad weyn waa inaan weynayno maxaan ku dhahday weliba moosin cajiib noogu dhaco yoomul carafa la taagan yahay aad iyo aad buu noogu qaali yahay aad iyo aad bay noogu soo gacan qabteen maanta inaguna abaalkeennii madaxweynehena jamhuuriyadda ismaaciil cumar gera allaha daayo aad iyo aad ayuu isna abaalkii u guday waxaad u jeedaa shacbiga reer jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele iyaguna dadaal xoog leh u galeen dowladda soomaaliya sidii aan haybadeedii iyo loo soo celin lahaa nidaamkii dawliga soomaalidu markii aan xurmiyad doonaysay noogu gacan qabteen ayaguna abaalkeennii si lamida uula gudnay khaasatan madaxweynehu garab istaagay wadamada caalamka weliba si fiican iyo si fiican buu madaxweyne nuga sii dhow yahay weliba waxaan u bixinay magac hiil walaala oo caalamka aan ka dhicin oo loo garab istaagin cabdilaahidan axmed wallahi xuska calanka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa shucuurta aad ba kaxsan tahay caawa waa caawadii aan saarnay calankeenna aad iyo ad baan soo dhaweynaya waana ku farxsannahay magacayga waa khadiija buuse lucita maasha allah mubaarak allah caawa farxad weyn weeyaan waa caawadii ilaahay horta la soo gaadhsiiyey maanta de farxadaha naga qayb geliyena waa mahadal la leeyahay annagoo dhulkiina badrhaadha oo bashbasha horumar socdo quruxdeeda waxaan ku faana waan haysanaa waxaan sheegnana waan haysanaa waa lix iyo afartan sannadood waxaa noo soo biirana dee indhaha dee waxay arkaya maqhraatiya yaa baabaa marka la sameeyey dalkeena quruxdiisa iyo dooggiisa ilaahay baan ku xamdaan ku shukriyeynaa ma haddana rabbi baa leh
rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan muusena aad ayuu u mahadsan yahay waxaana warbixintaasi ay ku saabsanayd xuska sanad guurada lix iyo afartanaad ee gobonimadii jabuuti haatan aan dib ugu laabanno dalka kanada magaalada toronto ee dalka kanada waxaa lagu soo gebagabeeyey goordhowey doorashada duqa magaalada oo ay ku tartameen ilaa iyo boqol iyo laba murashax doorashadan ayaa timid kadib markii uu iscasilay duqii hore ee magaalada toronto waa magaalada ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada marka loo barbardhigo magaalooyinka kale sida warbixintan uu ku faahfaahinayo xuseen nuur xaaji
dhawaqaasi waxauu ka imaanayay howlka loogu dabaaldegayey guusha olivia jow oo lixdan iyo lix sano jir ah oo ku guulaysatay doorashada duqa magaalada toronto oo goordhow lasoo gebagabeeyey waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo soogalooti ah oo aanan ku dhalan kanada oo noqota duqa magaalada toronto sidoo kale waxay noqonaysaa haweeneydii saddexaad oo taariikhda toronto noqota duq magaalo waxaa ka horreeyey june rowlands iyo barbara hall olivia jow ayaa heshay cod kor u dhaafaya laba boqol sagaal iyo lixdan kun halka ana bailow oo kusoo xigtay ay heshay laba boqol shan iyo soddon kun cod gaaraya waxyaabaha horyaalla duqa cusub ee toronto waxaa ka mid ah wax ka qabashada kirada guryaha oo qaali ah dilalka dhalinyarada badqabka dadweynaha gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhex dhaca gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco khudbad ay ka jeedisay olivia jow dabaaldega guusheeda waxay ku xustay sida ay uga go-an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi olivia jo waxay tiri waxaa maanta aan ku guulaysanay waa bilowga fursad aan ku gaarayno helista magaalo dadka ay awoodaan inay ku noolaadaan nabdoon dadkana u diirnaxaysa si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa ayay tiri magaalo wanaagsan sidoo kale olivia jow oo soomaalida la kulantay sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa u ballan qaaday wada shaqayn dhow iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ay ka cabanayaan olivia jow waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo wakhti uma hayaan caruurtooda iyaguna wakhti iskuma hayaan taasi ma ahan ayay tiri hab wanaagsan oo lagu noolaado tan ugu adag ee dhibka ah waa guriyeynta ayay tiri guryaha ayaa ah furaha lagu xallin karo arrimo badan waxa ay u baahan tahay dowladdu ayay tiri inay dhisto guryo haddii guryuhu ay qaali noqdaan waa in la dhisaa guryo ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin ayay tiri sidaa darteed waxay tiri wax badan ayaan wada qaban karnaa olivia jow ayaa leh khibrad siyaasadeed iyadoo horey usoo noqotay xildhibaan iyo mid ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada toronto balse dad badan ayaa aaminsan in wax ka qabashada dhibaatooyinka horyaalla qaarkood ay u baahan yihiin wada shaqeyn ay la yeelato madaxa gobolka laakiin madaxa gobolka ontario darkford oo u ololeynayay murashax kale ayaa guusha olivia jow kadib wuxuu qoraal ku sheegay inuu la shaqeyn doono isagoo islamarkaana u hambaliyeeyey xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in toddoba waddan oo ku yaala gobolka bariga afrika ay ka jirto xaalad cuntayari ah oo aanan hore loo arag waxa ay soo warisay in ku dhowaad lixdan milyan oo qof aysan helin cunto ku filan warbixintan waxaa jeneva ka soo dirtay lisa shaleyn waxaa soo koobaysa waryaha v o e da falastiin axmed iimaan
sarkaal sare oo gurmadka deg dega u qaabilsan w f p oo lagu magacaabo domenica fareti ayaa sheegay in dhibaatada gaajadu ay keentay heerka nafaqo darro oo aada u sarreeya waxa uu sheegay in in ka badan shan milyan oo caruura oo da-doodu ay shan sano ka yar tahay nafaqa darro ba-an ku hayso geeska afrika waxaa ka mida ayuu yidhi milyan iyo toddoba boqol oo caruura oo ay hayso nafaqa xumo ba-an kuwaasoo halis ugu jira inay dhintaan haddii aanay helin daryeel iyo nafaqo qaas ah iyagoo kasoo xiganaya xafiis goboleedka w f b ee magaalada nairobi ee kenya fareti waxa uu sheegay in tirooyinka naxdinta leh aysan ahayn mid mar uun soo booday balse ay tahay mid muddo soo jiitamaysay saddexdii sano ee soo dhaafay bariga afrika waxaa soo maray xanuunada covid sagaal iyo toban ebola iyo cudurro kale oo u dhexeeya daacuun ilaa jadeeco ilaa xumadda dangi sidoo kale ayax ayaa ku habsaday gobolka kaasi oo baabi'iyey dalagii iyo dakhligii bulshada sidoo kale waxaa gobolka ka jiray iska hor imaadyo iyo ammaandarro ballaaran oo malaayiin qof ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan waxaana qaxootigan cusub ay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin itoobiya iyo soomaaliya roobabkii da-ay gobolka ayaa gacan ka geystay abaartii ugu dheerayd ee taariikhda soo marta dunida balse hay-adda qaramada midoobey ayaa ka digaysa in hal roob uusan ku filnayn soo afjarista dhibaatada ururka caafimaadka adduunku wuxuu sheegay in dadka geeska afrika ku nool ay wajahayaan xaalado caafimaad oo deg dega oo badan lisbet albrecht oo ah maareeyaha xaaladda deg dega ee w h o ee gobolka iyadoo ka hadlaysa magaalada nairobi waxay sheegtay in dhibaatooyin caafimaad oo badan ay ka dhasheen shan sano oo abaar ah oo daba dheeraaday waxayna ka digaysaa xaaladaha caafimaad inay kasii darayaan meelaha qaar ee ay saameeyeen roobabka lixaad kale iyo fatahaadaha daran daadadka dhowaan geeska afrika ku dhuftay qaar badan oo ka mida waxay keeneen inay cudurro ka dilaacaan sida daacuunka iyo jadeecada waxaan aragnay sanadkii hore iyo sanadkan tiro aad u badan oo duumo ah saameynta daadadku ma ahan kuwo sahlan waxaanu aragnaa cudurradan oo sii xumaanaya albreg waxa ay sheegtay in w h o ay wajahayso caqabado cusub iyada oo rabo badan oo la filaya in ay ka da-aan geeska bari halka xaalad abaareed oo kalena ay kasii jirto weli galbeedka gobolka waxay sheegteen in labada cimilo ee aadka u darani ay yarayn doonaan helitaanka
warbixintaasina waxaa jeneva ka soo dirtay liisa shalayn waxaana soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan weli wararka qaxootiga ayaan ku jirnay hay-adda u n h c r ee qaxootiga ayaa dhowaan sheegtay in dowladda kenya ay ka laabatay go-aankii ay ku xiri lahayd xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba muhiimad intee la eg ayay qaxootiga u leedahay go-aanka kenya su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu waryaha v o e da ee nairobi khadar maxamuud xareed u weydiiyey siciid abuukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga soomaalida
go-aankan wuxuu ka dhigan yahay in la aqoonsaday xaqa ay leeyihiin qaxootiga soomaaliyeed meel kastaba ha joogaano ama xero xerooyinka labada xerooyin sida dhadhaab iyo kakuma iyo kuwa magaalooyinka jooga nairobi mombasa kuwaasoo runtii qaarkood halkaani ay joogaan runtii muddo kusii dhadhow soddon iyo saddex sano taasoo la mid ah caruurtii halkan ku dhalatay in ay ku guursadeen oo ayaga caruur dhalay weliba dhici karto in caruurtaasi caruur kale kusii dhaleen halkan wax ku barteen qaarkood jaamacada kasoo baxeen maantana ay leeyihiin shaqooyin kala duwan oo runtii wadan kale u baahan laguna qaato runtii mushaahar aada u fiican laakiinse qaxootinimada ay u diideyso inay helaan xaqii mushaharkii markaasi ay istaahileen maxay kula tahay maxaa bedelay go-aankii kenya ay ku damacsaneyd inay ku xirto xeryaha qaxootiyada dalkeeda kenya waxay ka mid tahay wadamada saxiixay waxa loo yiraahdo refugee convention keliya saxiixay maahee waxay gelisay dastuurkeeda oo dastuurkeeda ayaa hadda dhigaya sanadii laba kun iyo tobankii marka kadibna annaga laftarkeena waxaanu sameynay olole ama lobby wax la yiraahdo fursadna waxaanu helnay munaasabado kala duwan inaan la kulno la kulunno mudanayaasha baarlamaanada lagasoo baarlamaanka kenya lagasoo doon laga soo doorto baarlamanadii kala duwanaa oo dhan halkan waxaan ka xusi karaa muxushimiwa yuusuf xasan faarax macalin kulli ma wada tirin karo runtii rag iyo haween leh qabiil kasta le soomaali kaliya maaha by the way hay-ado badanna waa nala shaqeeyeen waxaan xusi karaa kituusha sharia r c k maxaa la dhahaa u n c r iyo hay-ado kale marka waa howl runtii muddo dheer soo socotay oo lawaday lawaday welina aan wadno oo hadda laftarkeeda sidii la rabay lama helo howlahaana maaha howlo ku eg wakti ama event maaha waa waktiga intuu soconayo waa un waad wadaysaa un waad wadaysaa waxaa sharci kastoo la sameyn runtii hadduusan lahayn xeer siyaasadeed policy wax la yirahdo xeer habdhaqan lagu dhaqangeliyo hadduusan lahayn ma hergelayo marka waxa ugu weyn oo aan sugnaa waxa waaye markii dhaqangelinta ay bilaabato sanad dambe oo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo odayaashii oo laga leexiyo wixii markaasi xayirayey markaas ayaan garanaynaa runtii inaan u gudubnay weji cusub qaxootiga kenya
kenya tilaabadan deegaamaynta qaxootiga wadankeeda ma dhaqan gelin doontaa ayay kula tahay mise waa afka baarkiisa walaahi waa su-aashan laba wejiyalada weji siyaasadeed iyo weji shacbi wejiga shacbiga waa isku dadweynahaas kenya waa dadweyne dadka ajnabiga sideedaba soo dhaweeyey gaar ahaan qaxootiga lana dhaqmo lana shaqaysto marka tan waxay keenaysaa qofka qaxootiga hal document inuu qaato meel kastuu tegi karaa weliba tan waxaa kusii jirta xataa within east africa qofka inuu dhoofi karo oo ka shaqaysan karo marka tan dowladda laakiin haddee dowladda ayada u taallaa waxaa looga baahan yahay wax la yiraahdo waxyaabahan oo kale maxay ku dhaqan galaan wax afqalaad lagu yiraahdo political goodwill marka haddii taas jirto way fulaysaa dhinaca saameynta ka waran maxaa saameyn ah ama maxaa faa'iido ugu jirta qaxootiga faa'iido weynaa ugu jirto qaxootiga wuxuu gaarayaa meelo badan oo ka xayirnayd wuxuu helayaa mushahar la mid ah muwaadinka oo markii hore uusan helayn hay-adihii shaqaaleyn jiray oo runtii ka xumaa ayagoo ka xun siin jiray lacagta aadka u yar ayaa waxay bilaabanaysaa mushahar fiican inay seen keliya maahee xuquuq kaleu yeelanayaa ogunadii leh caafimaadkii leh ya wuxuu helayaa fursad ah inuu qaato basaboor oo uu ku dhoofo uu markaas kusoo guto waajibkii diineed ama ganacsi uu u tago wadamada shisheeye sida wadamada asia wadamada yurub xataa tagi karo ka imaan karo
kaasina waxa uu ahaa siciid abuukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga soomaalida waxa uu ahaa abuukar siciid oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga soomaalida oo u waramayey wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed haatanna sida aad maqlaysaan waa dhinacii kaalimaha heesaha
waa hagaaga dhegaystayaal heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan